Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay afar iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com idaacadda galabtana dhegaystayaal waxaa halkan si wada jira idi kala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad idaacaddeena ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda ee soomaaliya waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha kol dhoweyd raggaad wada ogayd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay lalahaae kala male ma loo jaray raggan kaydiyooyda hayey qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan
in ka badan boqol iyo soddon urur oo aan dowli ahayn ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay soo saarto go'aan looga mamnuucayo dowladda mayanmar in ay hub iyo saanad milatari la soo degto ururadan ayaa sheegay in dowladda mayanmar ay hubkaasi iyo qalabka milatarigaba u adeegsanayso dadka rayidka ah ee kacdoonka wada ee ka soo horjeeda afgembiga ay milatarigu kula wareegeen talada dalkaasi dowladda kanada ayaa xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu shiinuhu ku hayo qowmiyadda muslimiinta ee wiigariska ee dalkaasi go-aankan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey baarlamaanka dalka kanada kanada waxa ay noqonaysaa dalka labaad ee tallaabadan qaada iyada oo dalka maraykanka uu horey falka dowladda shiinaha xasuuq ugu aqoonsaday tiger woods oo ahaa haliyey dhinaca ciyaaraha golfka ee dalkan maraykanka ayaa dhaawac halis ah salaasadii shalay uu ka soo gaadhay shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada los angeles ee gobolka california dalka maraykanka booliiska ayaa sheegay in baabuurka uu watay tiger woods uu dhowr jeer rogmaday ugu dambeyntiina dusha dhulka dhigay wakiilka woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada ama qolka qalliinka halkaas oo ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaadhay telefishinka cnn ayaa ku waramay in tiger woods aanay soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warkii dunidaynala socodsiinayay waxaan weli go'aan laga gaadhin muranka ka taagan hannaanka doorashada soomaaliya beesha caalamka ayaana u kala dabqaadaysa dhinacyada si xalkama dambaysa loo gaadho haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadda soomaaliya waxaa inoo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaa weli cakirnaan siyaasadeed ay ka taagan tahay arrinta doorashada waxaana socda kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo hadalhaynta la khariirta banaanbax ay cilaamiyeen midowda musharaxiinta lix iyo labaatanka bisha februari oo ku beegan maalinta jimcaha maalintii shalay ayayse mar kale xukuumaddu wakhtigu ku ilaaday ku celisay inaysan aqbali doonin banaanbax ka dhaca magaalada muqdisho iyadoo ku saabaysay arrinta amniga iyo covid nneteen afar labaatankii saaca lasoo dhaafa muqdisho waxaa ka socday dadaallo ay wadeen siyaasiyiinta qaarkood oo lagu doonayo in wadahadallo ay ku dhex maraan xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare rooble wakhtigu ka dhammaaday iyo madowda musharaxiinta taasoo salka ku haysa baajinta banaanbaxa ama suuragalnimada in banaanbaxu si nabada uu ku dhaco ma cadda waxyaabaha waaweyn ee dhinacyadu ay ka wada hadleen iyo in natiijo laga gaaro wadahadalada waxaase muuqda colays siyaasadeed oo ergada arrinta ka shaqaynaysa labada dhinac hadda u kala debqaadayaan madowga musharaxiinta ayaa xilligan shir ku leh hotelka jasiire muqdisho waxayna kaga arrinsanayaan xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda gaar ahaana mowqifkooda ku aadan qabsoomidda banaanbaxa lix iyo labaatanka bishan februari ku beegan jimaha soo socota maalintii shalay magaalada kismaayo waxaa gaaray wakiilka qaramada midooda soomaaliya ambasador james swan wuxuuna kala hadlay madaxweynaha jubbaland in wadahadaladu si dhaqsa u bilowdaan maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyagu shuruudo adag ku xora wadahadallo dib loo ambaqaado taasoo ka mid tahay in garowshe laga bixiyo weerarkii ka dhaca magaalada muqdisho iyo banaanbixi la baajiyey macadda halka laga aadi doono go-aamada siyaasadeed iyo muranka doorashadu hareeye hadda ka taagan soomaaliya waxaana muqdisho dadka ku nool ay aada ugu dhegataagayaan hadallada warbaahinta isku marinayaan xukuumadda wakhtiguu ka idlaaday iyo madowga musharaxiinta salka ku haya in banaanbax dhacayo cabdulqaadir okay v o a muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inaan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada muqdisho shir jaraa'id oo shalay uu qabtay wasiirka amniga ee dowladda federaalka xasan xundubey jimcaale ayaa waxa uu ku sheegay in sababo ay ka mid yihiin cabsi dhinaca amniga iyo mid caafimaad aan isu soo bax magaalada loogu qaban karin haddaba wariyaha v o a falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka arrimahaasi ka waraysatay horta banaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dada ogtihiin caafimaad darre xoogan oo cudurkan corona la yidhaahdo oo markii hore soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah ooo aad iyo aad xawli ugu socota oo u marayo taasaa qodobka ugu weyn waayo waana warbixintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadyo horeo dhacay oo kuwii siisii ka dhaca ugu dambeeyeen dad baa ku dhintay dadna waa lagu dhaawacay hantina waa lagu burburiyey meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda kahor mid ka dhacday wax sidaas oo kaleeta hanti badan baa ku burburtay dhul wax badan baa la gubay dhibaatooyin badan baa ka dhashay marka markaas lees raaciyo xaaladda caafimaad oo meel aad u xun maraysa iyo xaaladda amniyo ayada lafteeduna aan hadda dad lasoo abaabulay oo qaarkood aan la garanayn meelay ka yimideen qaarkoodna la garanay qaarkoodna aan la garanayn wax ka imaanana aan la ogeyn cabsida labadaas cabsiyood marka laysku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaharaadka mudane wasiir taas markaan fiirino waxaa jira laba arin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kiligitaliska ah aan ku dhisnayn oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay bannaan baxaan laakiin in la yidhaahdo coronavirusa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aad dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirusaan yaraynaynaa adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyadiina in aad amniga dadka banaanbaxaya adinkoo aad qaataan horta dhowr qodobaa loo baahan yahay kow wadamada laga hadlaayo mudaaharaad markuu soo baxayo mudaaharaad dad hubaysan ma aha mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin beekeamyo iyo baasuukayaal ay wataan dhashiikayaal ay wataan dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha taas waxa dunyada ka jira maaha qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlaayo ayaa waaye waxaa waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sidii la rabo loo mudaaharaado ma loo baahno xataa dowladdu markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato kasta in la ogya unbaa loo baahan yahay waxaase jira meeshaan kow mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin waa kow qodobka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan cidima diidana warbaahintii oo dhan baa u furan ha ma ogolaanaysaan haddii ciidamada hadda aad sheegaysa waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin ma ogolaanaysaan in banaanbax nabadeed magaalada uu ka dhaco shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay waa ogta horta horta banaanbax nabadeed waxaa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow lugagubis iyo meelo la jabsho iyo sawir la gube iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax bannaan waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta uma bisla in ay dad saas u nidaamsan oo nidaamka ilaalinaya oo ganacsa ganacsiga ilaalinaya oo dadka ku xadgudbayn oo aan jidadka wax ku gubayn oo baabuurta dhagxaynayn oo dukaamada dhagxaynayn oo aan wax boobayn dad noocaasa meeshaan ma joogaan dadka haddii loo laakiin bilaabay laakiin wasiir adoo raalli ah banaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray madaxweynaha hadda joogaa loogu samayn jiray madaxdii ka horreysa kuwo lagu diidan yahay kuwo lagu ogolyahaa dhici jiray goormay dadka banaanbaxaya noqdeen rabshadwadayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga kuwii gudiminaya kii kii u dambeeyey kii u dambeeyo hadda siisii ka dhaca iyo fagax oo ugu dambeeya waad ka war qabtaa dad inuu ku dhintay dadna lagu dhaawacay hantina lagu burburiyay adaa ka warqaba waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaas oo kale hanti badan lagu burburiyey dad dhibaatooyin badanna ay ka dhaceen waa wax aan ognahay inaan la kontarooli karin dad aan is-aqoonin isku qorsho ahayn iska warqabin haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara waad ogeed maalin dhoweeday sida aad ka warqabto si bareer ah ayaa nin la yaqaano oo intuu madfac qaatay oo mucaaradka ko- ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo ariboorka ati- eh, d- ku riday ilaahay ma hadgiis dhibaato weyn ma gaarin laakiin dukaamo meesha ka dhow baa ku gubtay waxa noocaasa kusoo dhex dhuumanaya ma la qaadi karo wax- waan- horena waa usoo tijaabina taasina tusaale idintaa waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka ma iskale iyo arag qoraga ma- noociisa iyo maanan meesha arag uu ku dhacay.
wasiir ma arkin taas markhaatigeeda ma furi karno marka haddii mucaaradku ay ku adkaystaan iyo madaxdii hore in banaanbaxa la qabo adinkana aad ku adkaysataan inaan la qaban karin ciidamada aad haysataan iyo kuwa kalena ama sida aad sheegtay isku dhac meeshaas uu ka yimaado yaa mas-uuliyadda qaadaya ilaan dowladdu ma haysato Cid soo aba- ciidan banaanbaxa ka Cidii soo hortaga abaabushay marka ciidamo hubaysan wasiir ciidamo hubaysan ayaa waxaad rabtaan inay hor istaagaan banaanbaxa fiiri banaanbax adduunka sida loo yaqaano dad nabada ah oo aan hubaysnayn ayaa loo yaqaanaa banaanbax nabadeed haddaad maqasho dadkuma hubaysna laakiin wasiir haddana waxaad Haddii sheegtay banaanbax inaadan labaad ka ogoleyn wasiir waxaad sheegtay inaadan ogoleyn banaanbax shacab keliya ahna inuu dhaco oo aad leedihiin shacabkiyaa wax duduminaya marna waxaad leedihiin dad hubaysanaa la socda banaanbax noocee ahaad ogoshihiin marka idinka hadda anaga waxaa wax fiiri horta ogow laba qodobaa laysi saaray haddii xaaladdu caadi tahay oo caafimaad darra aysan jirin haddii caafimaad darra aysan jirin banaanbax nabadeed waa la ogol yahay wax dhibaataana kama taagna caafimaad darrada ma noqon karto laakiin wasiir qiil ma noqon karto banaanbaxa hor istaaga fiiri fiiri waa noqon kartaa waayo dadka waxaad dhihi waxaan- kartaa nambarka waxaan- yareeya tirada yareeya isku soo baxaysa afka xirta kala fogaada wadankan maraykankoon joognaba intaasaa la sameeyaa sababtoo xuquuq aasaasiya ma hor istaagi karo xanuunaa jira waxaan kuu sheegaa mataqaanaa waxa waxa aan ka hadlayno waa wax isbiirsaday nabadarradu qaybay ka tahay horaana u aragnay horaa loo tijaabiyey kuwii hadda la dilay maalin dhoweeday ama la dhaawacay ama hantidii la burburiya hadda maxkama taagan inaan soo celcelina ma doonina maalin kasta wax dhibaata abuuraya waxay u soo daliishadaan inta badan dastuurkaa noo ogol dastuurka qodobka soddon iyo sideedaad haddii khatari timaado iyo dhibaatooyin xuquuqda dadka laftooda ay leeyihiin haddii khataru imaanaysa la xadidi karaa ugu dambayntii haddii banaanbaxa jimcaha dhibaata ay ka dhacdo oo ciidamada een, dowladda gacantooda dad rayda ay ku baxaan mas-uuliyaddaasi bini aadam ahaan iyo sharciga caalamiga ah ma ogtahay inuu keenayo in adiga wasiirka amniga ah lagula xisaabtamo taasi su- su-aal is- taasi su-aal hordhaca waaye wax hadda adiga aada wado su-aashaas hordhaca jawaabteedii waktigeeda allaana gaarsiiyo waxaan kuu sheegayaa haddeer xataa wadahadalaa socda wadahadalkaasaana filaynaa guul in laga gaaro oo lagu joojiyo waxaasoo banaanbaxa dhanba lagu joojiyo si nabada taasaan hawsheeda ku jirnaa taasaana socota waxyaabahaas kaloo leedihiin haddii waxaas dhacaan waxaasaa ku qabsa doonane waa waxyaabo oo aad iska sii doristeen oo doroska kama jawaabi karta qaar ka mida bulshada soomaalida ee ku noola dalka kenya oo ka walaacsan xaaladda murugsan ee soomaaliya ayaa siyaasiyiinta ugu baaqeen in iyagoo tixgelinaya danta dadweynaha iyo midda dalka ay xal ka gaadhaan arrimaha laysu khilaafsan yahay ee doorashada qaar ka mida dadweynahaasi ayaa haddaba waxaa mikrofoonka la dhex qaaday waryahayaga nairobi khadar maxamuud xareed magacaygu waa cabdicaiis cabdigaaciye ku nool dalka kenya magaalada nairobi xaafadda islii oo ay soomaalidu u badan tahay een, waxaan rabaa inaan la wadaago een, dareenkayga yaan rabaa inaan la wadaago idaacadda maanta Een, annagoo anigoo ka mid ah odayaasha dhaqanka odayaasha ku nool xaafadda islii waxgaradkeedii iyo maxaan ku dhahaa dadkii muddada dheer ku nool ah een, dalka kenya Een, aad iyo aad baan uga xunnahay xaaladda murugsan ee mugdiga siyaasadeed ah iyo muudhka foosha xun ee uu galay dalka soomaaliya oo aad moodaysay muddooyinkii u dambeysay in wax socdeen oo raad ma garanaysaa tubtii raja soo celinta in soomaaliya ay ku socotay laakiin maanta aad moodo meel god ah in ay dul istaagtay oo aan cid mateelshah iyo cid maxaan ku dhahaa aan kala xisaabtanaa maanta midna aysan jirin aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan baaq u diraynaa madaxda u sarraysa dowladda soomaaliya iyo siyaasiyiinta kuwa gobollada kuwa maxaan ku dhahaa musharixiinta ah dhammaantood baaq baan u diraynaa waxaan rabnaa in xal laga gaadho xaaladdan murugsan ee soomaaliya oo meel xun aad mooddo maanta rajo xumi aad u weyn haddaanu nahay dadkii qaxootiga ahaa ee ku sugnaa kenya
magacaygu waa barre cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada nairobi ee waddanka kenya haddii fikirkayga aan ka dhiibto isqabqabsigan farada badan ee ka jira soomaaliya ee madaxdan soomaaliya ee isku dheggan afar iyo labaatanka saac waxaan u arkaa mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ah ee soomaaliya joogto in aysan ahayn intooda badan dad hore u socdo oo dalkan iyo dadkan soomaaliyeed la raba inay meel gaaraan waxaan ognahay dhammaantood mucaarad iyo muxaafidba inay yihiin dad dalkan shaqo ka soo wada qabtay qof walbana wuu is ogyahay waxqabadkiisa iyo wuxuu yahayn dadka soomaaliyeed aad bay ugu dhireegsan yihiin xan fara badan baa jirtaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba aad baa loo xamanayaa xantaasna wax badan baa ka jira waxaan odhan lahaa in meel dhex lasugu imaado marka ugu horreysa magacaygu waa xasan cali cabdi waa dhallinyarada ku nool nairobi anigu waxaan dhihi lahaa fikirkayga aan ka dhiibto arrintan hadda isku qabsiga ee soomaaliya ka socota waxaan u malaynayaa aan ka dhirigsannahay dhammaanteen haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed oo ku nool meel walba dadkan hadda maaragtay isku haysta kursiga soomaaliya waxay soo mareen cid walba iyo jagadoodii waxay soo qabteena la yaqaanaa ciddii maanta maaragtay oo farta ku godneen lama haayo oo dhihi karaan oo soomaalida dadkan maaragtay ummaddan wax fiican u qabteen meel fiicana soo gaarsiiyeen lama haayo marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo ummadda maaragtay koonfur iyo bari meel walba ku nooshihiin waxaan rabaa inaad iniga oo maaragtay idinkoo shacab ahaan madaxaskaan gelinin oo dadkaa maaragtay fitnada idinka dhex dhigin oo idinkii garataan
haddii aan maaragtay aan fikirkayga aan ka hadlo arrimaha hadda taagan waxaa weeye waddanku xaalad xasaasi ah ayuu marayaa xilli maaragtay uu ka jiro cudurkii maaragtay uu kusoo laba kacleeyey dunida oo dhanba oo coronavirus haddana caasimadda waddanka ee muqdisho uu ku haya faragurul oo dad aada waddanka maaragtay macno iyo qiimo ugu fadhiyey uu ka laayay waxaan isdhihi karaa xilligan ma ahan xilligii ku habbooneed in la isqaqabsado waxaa weeye xilliga kan xilligii isku duubnay inta gacmaha la isqabsado looga gudbi lahaa bay iila muuqataa in dadka shacabka ah dowladdana waa inay shacabka u turtaa nimankan mucaaradkaana ayagana waa inay maaragtay shacabkii u turaan oo shacabkii aysan dhibaateynin oo labadii dhanba uu ka imaadaa tanaasul ku filan inuu ka imaadaa si maaragtay waddanku uu u badbaado oo dadku ay u badbaadaan dhegaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya oo uu mikrofoonka la dhex qaaday wariyahayaga khadar maxamuud xareed
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
kuleel daran iyo abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa sababay in reer guuraaga iyo xoolahoodaba ay saamayn xooggan ay ku yeeshaan biyo la-aanta ay abaaruhu sababeen waxaana ku qulqulayaa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose xoolihii ugu badnaa kuwaasi oo ay saameeyeen abaaraha waxaana arrintaasi ka hadlay oo qayladhaan ka soo saaray mas-uuliinta maamulka jubbaland faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo noogu soo diray waryaheena aadan maxamed salaad wakhtigu waa jiilaal kuleelka daran iyo abaaraha ka jira meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi ayaa sababay in ay xooldhaqato aad u tiro badan ay soo gaaraan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ceelasha oo aad ugu yar degmada afmadow ayaa sababay in culays aanay qaadi karin ay dul yimaadaan degmadaasi waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ay walaac xoogan ka muujiyeen tirada xoolaha kuwaas oo isaga kala yimi deegaanada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado waa kuwan qaar ka mid a xoolodhaqatada oo v o a la hadlay kuwaa oo faahfaahinaya deegaanada fogfog ee ay ka yimaadeen iyo sababta keentay in degmada afmadow ay biyo u soo doontaan oo xilligan ay biyiyare ka jirto jilaal baa yahay oon baan qabay meel roobdaaq ma ogiye barbaxdaaq aan lahaynaan ka imaaday afmadow baan soo aaday barbax baan u soo doontay bel baan usoo socday afar cawa anoo baryaana afar cawa anoo baryaana waxaan samaysi aan u alla baryahayay dhuruqdhuruq yar baan ku cabbe qalboobsi saa u qalboobsanay afar cawa u baryaa u qalboobsanay u qalboobsanay cirkaa dhacay markaas cirka dhacayna waan ka dogsan xoolaha jikray u badan yihiin bushay u badan yihiin fiyoobina way ku jirtaa mataas mataa kiisa dhintay hiraan hir u eg wax hadday jirri yihiin wixii kalena waa u la mid waxaan ka imaadnay ilaa waddamo dheer dhowr bilood baan qaarkanaga soo socodnay qaar bil iyo bar baan soo socodnay oon badan iyo dhib badan waan soo marnay haddana carra qabow baan imaadno haddana xoogaha kulayl baa haddana aad yaan u dareemaynaa xoolaha mararka qaar biiraan baa iskaga dhacdo wax kastaa qabtaa marka xanuunna waa iska jira oo gaala dhukaan aha maca aha cambaar aha waxyaala waa jiraanoo maaragtay reebaadiyaha aad u dhiba celal un gacanku qod oo haddana banna iskaga xiranba maahan ceel riige kama cabin oon baa ka imaada meesha magaalada oomaya hadday go-aan waa inaan qayladhaan darsanna ama dadka qaar wuu iska carara oo meelihii un far webi ay jirta iskaga carari adugu waxaa laga cabay meesha la yidhaahdo caanateer abi un dad ugu soo horreysay dadna afmadowbu kasoo kunno dhacay maxamed amiin cabdulaahi waa gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka degmada afmadow waxa uu v o eda u sheegay in xilligan biyiyari aad u baahsan ee ka jirta gobolka gaar ahaan degmadaasi oo ceelal aad u yaryar ay ku yaalaan xoolaha hadda yimidna aysan awood u haynin degmadaasi in ay martigeliso oo ay biyo ka helaan gada ilaa meesha la yidhaaho qaybo ka mida n f d jubbada hoose jamaamo ama ha noqoto jubbada hoose ama ha noqoto jubbada dhexe oo bu-aale iyo jiliba ama ha noqoto badhaadheemo kismaayo intaasoo degmay u dhexaysa afmadow ceelwaaq ilaa mataqaanaa salagle xoolaha kasoo gadooma waxay soo galaan waxay yimaadaan aagaasay yimaadaan marka xiliyaanadoo kale markay noqoto marka afmadow culays badan oo xooluhu ay iskugu yimaadeen ee waqtigan xaadirka yaa ka jira taasna dee kolley taasna kolley waxay la qabtaa dee xilliga iyo iyo iyo soomaaliya runtii de waxa weeyaan inta badan horta xoolihii afmadow deegaan ahaan oo looda u badneed waxay kala aadeen n f d iyo dhasheeg waayo n f dna meelaha qaar naq baa ka da-ay marka laga reebo qeybaha oo mataqaanaa ceel waa ku toosan ama wajeer waqooyigeeda xoolo badan oo geela u badan hadda yimid laakiin looda waxay aaday n f d i waxay soo aaday dhasheeg iyo iyo ilaa webi looda soo aaday waay daaqyaraan bay looda oga soo tagtay laakiin geelu waxa weeye geedkii o dhan baa geedkiibaa mataqaanaa caleen leh marka geel wuu iskugu yimid wax hadda xooga xoolaha iskugu yimid geel baa u badan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka jubbaland cabdirashiid maxamed ducaale ayaa baaq u jeediyey hay-adaha caalamiga ahi waxaana uu sheegay in xilligan biyo la-aan aad u baahsan ay ka jirto meelo badan oo gobol ka mid ahi abaartuna ay saamaysay guud ahaan dadka xoolodhaqatada ahi ee saddexda gobol ku nool dhammaan deegaanada jubbada hoose iyo gedo inta aan asesmentii ku samaynay waxaa ka jira xaalad biyo la-aaneed oo deg deg ah qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoos imaada intaba iyo deegaano badan oo xagga miyiga ahaa oo iyagana sidaasoo kale ceelashii biyo laga waayey iyo maalihii kale oo adeega biyaha ay ka heli jiraan oo amawaraha ahaa sidaa darteed waxaana soo gaaraya qaalilaan badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaraya kusaa gaar ahaan gobolka gedo iyo jubbada hoose gobolkeeda dhammaan degmooyinkiisa
waxaa naga soo gaaray qeyladaan badan oo ku saabsan biyo la-aan deg deg ah deegaanada jubbada hoose oo badhaadhe ugu horeysa iyo afmadow iyaguna sidaasoo kale iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaasoo kale waxaa naga soo gaaray qeyladaanta iyada ah aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno
Africa.
goodhow waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka hore isu ku soo dhowaada qodobadii warka ugu waaweynaa iyo xuseen barre aadan
in ka badan boqol iyo soddon urur oo aan dowli ahayn ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay soo saarto go'aan looga mamnuucayo dowladda mayanmar inay hub iyo saanad milatari la soo degto ururadan ayaa sheegay in dowladda mayanmar ay hubkaasi iyo qalabka milatarigaba u adeegsanayso dadka rayidka ah ee kacdoonka wada ee ka soo horjeeda afgembiga ay milatarigu kula wareegeen talada dalkaasi dowladda kanada ayaa xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu shiinuhu ku hayo qowmiyadda muslimiinta ee wiigariska ee dalkaasi go-aankan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey baarlamaanka dalka kanada kanada waxa ay noqonaysaa dalka labaad ee tallaabadan qaada iyada oo dalka maraykanka uu horey falka dowladda shiinaha xasuuq ugu aqoonsaday tiger woods oo ahaa haliyey dhinaca ciyaaraha golfka ee dalkan maraykanka ayaa dhaawac halis ah salaasadii shalay uu ka soo gaadhay shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada los angeles ee gobolka california dalka maraykanka booliiska ayaa sheegay in baabuurka uu watay tiger woods uu dhowr jeer rugmaday ugu dambeyntiina dusha dhulka dhigay wakiilka woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada ama qolka qalliinka halkaas oo ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaadhay telefishinka cnn ayaa ku waramay in tiger woods aanay soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa
haatana kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
bulshada soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee facebooka oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwo laga dhiidhiyo haddaba maxaa faa'iide iyo dhibaato ah oo soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa v o a iyo walaalkii xasan qaafi qoystaba aad baan idinku mahad celinayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahad celinayaa intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo wakhtiga hore iyo casrigan hadda casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin oo runtii aqoontaa ka mida waxaa ka mida xidhiidhka waxaa ka mida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb laxaadle uu ka qayb qaatay markaan ka hadlayna aqoonta runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka ha loo mariyo whatsapp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida facebooka oo facebooka dad baa qoraale ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa wakhti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay anigu markaa walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwo kaloo fara badanba wuu leeyahay haye cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim walaalkii xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay laanta afka soomaaliga ee v o a walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu u mahadsan yahay haddii aan ka hadla dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayay u tiro badan yihiin dhibaatooyinka social mediaha uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab gala waxbarashadii soomaaliyeed ee ubadka soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaray social mediaha oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanaya aaladda social media dhibaatooyinku aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada joogo oo kala mashquulsan aan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social mediaha qaybtaas ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raaco iyadoo aan lahayn ayada waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinacii wanaagsanaynta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagoo xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda caqabadahaasa ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhallinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan tiktok qadar maxaa ka mida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada kow waxaa ka mida walaal aqoonta waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaara facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxaa ka mid ah xidhiirkiibaa ka mid ah oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yarbaa kaaga baxaya kos yarbaa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof maraykankii jooga oo faamilkaaga ah waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey waxaa sidoo kale ka mida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhallinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta muqdisho jooga oo maanta deegaan hebel haddaad weydiiso waxaa laga yaabaa inaan garto weligay ma tegin waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aanu halkaa iska barannay ka wada xidhiidhnay waxaa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kule beejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imika haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxaa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weye waa social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirsa tahay cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas xasan oo haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social mediaha aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dahi tacliinta sare dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markii ay soo saaraysa imtixaankai ardayda foonfoorada ama galaaska istandarfoonka ee dugsiga sare adiga gobolka banaadir markii qiyaas ahaan la qaato sideed kun oo arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaydaas u dhacda maxaa waay wuxuu ku sababeeyey in social mediaha ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalidu ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wado khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhii loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii soomaaliyeed iyo qaarnimadii soomaaliyeed lagu dilayo laguna jebinayo oo lagu niyajebinayo lagu burburinayo wadankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social mediaha bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo abbe iyo caruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taleefonka ku mashquulsan war hebel hadday tiraa xataa aanan maqlayna aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaas waa caqabado kale waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aada u saamaysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilligii la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka daahay isagoo jidkii ama waddadii ku dhex isticmaalaya aaladii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snabchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan lasoo koobi karin caqabadaha ugu waaweynay bulshada soomaaliyeed abaarayso ay kala kulmaysa aaladda social media waxaa kamid a waa facebooka iyo aaladan hadda cusub ee soomaalidu aadka u isticmaasho tiktoka la yidhaahdo facebooka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaatay xumaan laga sheegay saanbuu ahaa kanuu ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaaraynin dhinaca wanaagsan waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar xalku walaal wuxuu yahay ee, kow in dhallinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsan u adeegsiga social media Ee, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay ee, social media lana baro haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa Een, xalku wuxuu yahay sida social media loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aalada social media qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo ay dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinaya la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoysta ayuu ahaa oo soo jeedinaya dooda gaaban markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo hayo axmed faarax cali idajaah
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal gaban inta aabbihii ku waayey agoontoobay haweenay curadkeedii ku weyday haddii kale ninkeedii oo basaastii asayda timihii ku xargoobeen walaalkii ama ina adeerkii kii ku waayey markaasna garab bannaanaaday kii inta ka qayb qaatay aan ku dhiman asii warmaha ama rasaastu ay lixdiisii lixaad halakeeyeen afartaas baa dhab u garan kara aaya xumida uu dagaalku leeyahay oo cel nin galay baa laga waraystaa waa tii la yidhiye afartaabaa ku habboon in wax laga weydiiyo hoogga iyo ba'a colaadaha laga dheefo afartaana waxaa marahayga shan looga dhigi karaa nin xirgi leh oo waxba yaanu goobaha dagaalada goobjoog u ahaane dhegmaal ah dhabna u og wixii la soo maray iyo raggii dagaalada fudeedka ku geli jiray taws iyo tabaale wixii ay ka dhexleen taasina waa arrin ay soomaalidu waayo aragnimo ballaaran u leedahay maxaa yeelay muddo dheer ayay biyaha yar iyo baadka kooban ee xoolaha ku loolamaysay inkastoo tiro badani ay reer magaalowdayna haddana dhaqankaasi weli kama idlan si kastaba ha ahaatee maansadii hore ee soomaalida waxaa ku dhex firiirsan tixa uu gabyaagu ku muujinayo sida colaadaha loogu naafto iyo nabadda sida loogu baraaro ee dad iyo duunyaba loogu bulaalo soo qaado gabyaagii magaca dheeraa raaga ugaas oo barbaarnimadiisii ahaa dagaalyahan geesi ah in badan nin dil iyo duulaan u heelanaa kolba reerihii uu galana aan neefna xeryahooda kaga tegi jirin wuxuu sidaa ahaadaba waagii dambe ayuu keligii isla showray wuu xisaabtamay wuxuu isbarbar dhigay dheefta iyo khasaaraha colaadaha laga kororsado dib ayuu u madacsaday maalmihii bacnaa ee uu u soo joogay iyo intii jeer ee isagu dagaallo uu abaabulay uu ku sigtay eebbase uu ka badbaadiyey markaas baa waxaa ka go'day colaad oo dhan inuu faraha ka qaado inay intii hore uga ekaato ha yeeshee go'aankaas oo qura iskuma koobine wuxuu isku howlay dadka kalena inuu colaadda ka waaniyo oo haddii wax kala galaan uu u kala dab qaado dabadeedna gabayga ka sokow nin nabadeed inuu yahay ayay bulshadii xilligu u aqoonsatay beri baa haddaba waxaa coloobay laba jirib oo raage ay xigaal iyo darisba ahaayeen birta ayay isu looshadeen waagaasina rasaasi dalka ma soo geline nin waliba wuxuu tuntay waran iyo seef uu maalin baasta isku hadlayn karo wuxuu tabcaday gaashaan uu riddada ninka kale isaga gudbi karo maalintaas ayaa raagana wuxuu u guntaday inuu kala joojiyo in qolo walba uu halkeeda ugu tago oo waxay kala sheeganayaan intuu kala siiyo uu hubka dhulka ka dhigo hase ahaatee inkastoo uu ku noqnoqday inkastoo habeenno badan golayaasha geelashooda uu waagu ugu bariyey haddana waxba ugama naasacaddaan hebelladii uu garaadheerida ku malaynayey ayuu ku walba dhowr jeer ardaagiisa u soo fadhiistay isagoo ka durraamanaya inuu nabad qaato jiribka uu qayliyaha u yahayna u qaado waase lagu madax adeygay waa lagu gacan sayray dhagaha laga furaystay dabadeed maxaa dhacay subax subaxyadaa ka mid ah raaga oo markaa labadii degba middood ka anbabaxay wax qumansa aan ka fogaan ayay ka bannaan isku haleeleen suu halkii uu maraayey buu ku hakaday qacqacdii warmaha iyo jabayaydii dumarka ayaa dareemadiisii gelgelay lugihiisii buu tabar ka waayey cabbaar kadibna markuu is yidhi alla ilahe waa la kala haagay ayuu reerihii dib ugu noqday goobtii wax ka dhaceen ayuu abbaaray waa dul joogsaday mase maxaa mayd gagan hebel xalay iyo habeen horeba uu ka ohol waayey maxaa balli dhiiga dhex jiifa maxaa oday gardiid ahaa raxareebta dusheeda ku naf waayey maxaa nin ay adimadu midhaha noqdeen weli alaladaya muxuu taahoodu isu baxayaa rag dhaawac ah oo waayey cid inta cididda uga miciinta harka u jiidda maalintaas buu raaga tiriyey gabayada tirada yar ee laga hayo kuwa ugu caansan midkood waa gabaygii uu ku taxay magacyada raggii qiimaha lahaa ee goobtaas lagu waayey gabaygii uu ku haaraamay kuwii in sidaasi dhacdo ka teliyey oo shalay sidii awro qooqan doobbada u ridaayey raggii nabad iyo nasiinaba degmada uga dhaartay ee goodigooda laga ladi waayey waxaa goobta yaalli sow ina shanfool ma aha kan xigaa sow ow maxamed saral ma aha ismaaciil iyo daawuudkii laga harsan waayey sow kuwaa isdhinac yaal ma aha gorgorka iyo dafadu waxa ay ku degayaan sow ma aha xirsi buure sow xasan kooshin ma aha sow muuse iyo nuur siyaad ma aha guryo baay dheh wadamarin maayee qaybta hore ee gabayga ayuu raaga ku yidhi kuwii awrka keenada gashay ee faraska kooreeyey ee waaga kalaxdiisa raray kud iyo aarlaaga kol dhoweyd raggaad wada ogeyd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay lalahaaye kala male ma loo jaray raggan kaydiyooyda hayey gax bannaan sidii kuus qotaad ma u karooraaday kumow ina shanfool buu ahaa kaahinkii dhimay beri dambe ayaa tabtaa oo kale wuxuu raago ogaas isku xilqaamay inuu nabad dhex dhigo laba qolo oo muddo dheer siday u dagaalamayeen rag doorkii isaga dhammaaday dhacdo kasta dabadeed geedka shirka ayaa la isugu keenaa wacad iyo dhaar baa lagu kala kaxeeyaa hase ahaatee maalmo kooban kadib ayay haddana isku duulaanoo hebel miiranoo lagu jabay iska makalaan qolo waliba waxay u dhaganuglaatay nin inuu huriyo mooyee aan isagu goobaha tegi doonin iyo jacaylka colaadda nin markiisii horeba uu eebbe dabeecad uga dhigay waa kuwii uu salaan carabay ku sheegi jiray geeraarkiisii caanka ahaa ee tolow colka jooja halku dhagiisu ahaa kuwii uu ka digaayey maalintii isaga qudhiisu uu kala badbaadinayey labadii qolo ee dirirta isugu soo safatay waxaan u jeedaa tuducii ahaa nin carruuriyo maatiyo calli reere la yaaloo iscoofaaya golaayoo cararaaya hadhow iyo nin colaa talinaayo oo caddaystaydinka buuxee waar torow colka jooja si kastaba ha aatee markuu raaga labadii qolo kala joojin waayey oo qalabka dirirta niman badsanaya mooyee uu ka quustay cid inta u soo joogsata warka ka koobisa ayuu isaga dhaqaaqay dabadeedna wuxuu tiriyey tix saddex meedis oo qura laga hayo saddexdii meedis ee ahaa nimaad caafimaadkiisa talin kuguna caayaaya haddii ciiska weyn la daro warama caal weyn leh miyaa loo calaacalahayaa caamo dhimanaysa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hindu maanta halkaa hainoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
allah u naxariistee waxaa xaalay magaalada muqdisho ku geeriyooday ugaas xasan ugaas khariif ugaas rooble oo bilihii u dambeeyey magaaladaasi muqdisho ku xanuunsanayay haddaba warbixina ka hadlaysa geerida ugaaska waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdicasiis barrow allah u naxariistee ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ahaa dhaqanka soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugaaska ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya muqdisho sida qaar ka mid ee heeladiisa ay u sheegeen laanta afka soomaaliga ee v o e da madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin hore xilal kala duwan gaar ahaan kuwa ugu sarreeya dalka ka soo qabtay ayaa qoraallo ay soo saareen waxay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid allaha u naxariistee ugaas xasan ugaas khaliife xildhibaan nuur iidow beyle oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee wakhtigoodu idlaaday ayaa ka waramaya shakhsiyadda ugaaska geeriyooday inaa lilaahi waa inaa ilahi raajicuun waxaan leenahay allah u naxariisto ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iimaan allah ka siiyo ugaaska waxaad iga wartaa ugaaska kaalintiisii hogaamineed ee dhaqan ahaan ummadda soomaaliyeed uu ku lahaa
Eh, ugaasku wuxuu ahaa ugaas eh, traditional ah muddo dheerne muxuu ahaa kafac kafac hayey eh, muxuu ahaa eh, soo je- soo jireen ugaas ah eh, ilaa labaatan fac ugaas ahaa haddana xilkan hayey eh, muddadii ugu dambeysay oo dhan lix sannadood ayuu ugaaskii ugu dambey ahaa Eh, ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble wuxuu ka tegey family ballaaran oo caruurtiisu ilaa toban ay gaarayaan waxa- wax- wuxuu dhalay iyo waxayse dhaleen ilaa toban way gaarayaan maxamed cabdulaahi buraale oo ka mid a dadka aadka u yaqaanay ugaas xasan ugaas khaliif intii uu saldanada hayana dhowr jeer la kulmay ayaa ka waramaya sida dhallinyarada iyo ugaaska ay xiriir u lahaayeen Een, inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun Ee, runtii ugaaska wax badan aan ka aqaanay ee, runtii een, ugaaska markii la duubaayana waan joogay Een, ugaaska wuxuu ahaa ugaas ee, dadka la sheekaysto qof kasta qaabilo Een, waa og tahay qoyska uu ka soo jeedo ugaasku uu yahay waa qoys aaminsan ugaasnimada waana ugaas soo jireenah dhaqanna waxay u leeyihiin mar walba ugaaskii markaas joogo inay ay ku daba faylaan runtii wuxuu ahay ugaas een, halkii hal adag go-aan adag een, ugaas aan ka duwan ugaasyada soomaaliyeed runtii ugaas een, waxyaalaha oo asiga damco ka dhabeeyo aan marna ka laalaabanin xagga bulshada iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyo haweenka dhammaan way u sinaayeen runtii wuxuu ahay ugaas soomaaliyeed oo ahay keliya ma ahayn een, qabiilka uu ka dhashay laakiin wuxuu ahay ugaas soomaaliyeed oo soomaalida isku hayo allaha u naxariistee ugaas xasan ugaas khaliif ayaa xilka saldanada kala wareegay walaalkii ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble oo ku geeriyooday magaalada beledweyne waxaana uu ahaa ugaaskii labaatanaad ee saldanadan dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoonyahana oo hal adag marka loo yimaado go'aan qaadashada marka laga eego xiriirka dowrka dhaqanka iyo siyaasadda soomaaliya waxaa lagu aasi doonaa deegaanka dahra ugaas oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne halkaasi oo lagu aasay ugaasiyadii isaga ka horreeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta majimba majaamba iyo weliba codka fanaanada faaduma cabdilaahi kaahin maandeeq
intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenii galabta ay wadajir idinkugu soo jeedinayeen cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Maray, Concha Villo, Mamus. isaganajaacay kubaha walayahay dad jallaa sideen sida lagu jahiyo isaganajaacay kubaha walayahay dad jallaa sideen sida lagu jahiyo
qodobo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka madaxweyne biden ayaa ugu yeeray shiinaha la bartamaha maraykanka ee ugu halista badan wuxuuna caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu wajaho caqabadaha ka yimaada shiinaha will confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights, intellectual waxaanu wajihi doonaa xadgudubyada dhaqaalaha ee shiinaha waxaana ka hortegaynaa tallaabooyinka daandaansi ee weerarka shiinaha ee xuquuqda aadanaha hantida aqooneed iyo maamulka adduunka madaxweyne biden waxaa kale uu sheegay in maraykanka uu diyaar u yahay in shiinaha uu la macaamilo isaga oo kasoo kacaya meel awooda xogeyaha arrimaha dibadda antony clinton ayaa waxa uu waraysi dhowaan uu siiyey telefishinka c n n ku sheegay in mowqifka xoogga uu ka dhigan yahay isbahysyo adag taasi oo ah isha waxtarka noole ma aha in la xaqiro xulufadeenna u yidhi blinken waxay la macno tahay in mar kaleeto aad adduunka ka soo muuqato sababtoo ah haddii aynan yeelin shiinaha ayaa buuxinaya master blinken wuxuu carab ku adkeeyey in maraykanka uu sii wadi doono u istaagidda xuquuqda aadanaha iyo qiimka dimuqraadiyadda ee hong kong taipei iyo shinjang xogey blinken waxaa kaloo carab ku adkeeyey in ka qaybgalka xoogga ay ka dhigan tahay inaan u istaagno qiimkeenna ma yeelayna markaan aragno iyagoo ku xadgudbaya xuquuqda wiigriska ee shinjang ama dimuqraadiyadda ka jirta hong kong ayuu yidhi xogeeye blinken waxay ka dhigan tahay inaan hubinno in aan si militari ahaan aan u howlgalno si aan uga hortagno gardarrada waxayna ka dhigan tahay maalgashiga dalkeenna si ay si hufnaan ah ay u tartami karaan xogeye blinken iyo diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha jang jishu oo telefoon ku wada hadlay ayaa master blinken waxa uu carabka ku adkeeyey in maraykanka uu sii wadi doono u istaagidda xuquuqda aadanaha iyo qiyamka dimuqraadiyadda ee hong kong tibet iyo shinjang wuxuu xusay in maraykanka uu kala shaqayn doono xulufadiisa iyo saaxiibadiisa difaaca qiyamkeenna iyo danaha aan wadaagno si aan ula xisaabtano shiinaha dadaalkiisa ku aadan hanjabaadda xasiloonida deganaanshaha indo bacific oo uu ku jiro marinka taiwan ayuu yidhi wuxuu kaluu ku cadaadiyey shiinaha inuu kusoo biiro bulshada caalamka ee cambaalinta afgembiga militari ee barma madaxweynuhu aad ay u caddeeyey inuu doonayo in uu dhigo xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda bartamaha siyaasaddeena dibadda xogeye blinken ayaa sidaas wuxuu u sheegay c n n markaasi sidaasi awgeed haddii ay tahay shiinaha ama waddan kaleeta oo aan ka qabno walaac qoto dheer oo daran tani waxay noqon doontaa wax hore iyo dhexda ah taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka